galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha may ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa sagaal iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo gabdhaha oo kor u kacay soomaaliya xilli lagu jiro xaaladda degdega ah ee covid sagaal iyo toban
waxa uu yidhi waxaan ogaanay in boqolkiiba soddon iyo lix hay-adaha iskaashiga nala leh ay soo gaadhay korab ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku salaysan jinsiga waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan sida cudurkan uu ugu faafay maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan xogta ku haynaa in marka baraawe iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan laga sheegayo suspected cases waxaa bulsho weynta koonfur galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwaac
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeelgaadhka ah uga joojiyey hay-adda caafimaadka adduunka who uu noqon doono mid daayiman ah haddii ay hay-addu tallaabooyin wax koola qaadin soddonka maalmooda soo socda warqad ku socota agaasimaha hay-addan who tedros adhanam ayaa trump uu ku gudbiyey qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-adanay ah in oo ka madax bannaan dalka shiinaha ay kari weyday inay digniin ka bixiso xanuunka covid sagaaliyo toban ee dunida wada aafeeyey qodobada uu hay-adda ku dhaliilaya trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in who waxyaabaha ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayraska u ahaa kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina sidoo kalena aanay shiinaha sidii loo bahnaa cadaadis u saarin in ay wakhtigii ku habboonaa oggolaadaan khubarada caalamka iyo weliba inay shiinaha ku ammaaneen xayiraada socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay ku soo rogeen halka ay ka soo horjeesteen go-aankiisii ku xayirayay dadka shiinaha ka imanayaan bishii hore ayaa agaasimaha w ho tedros adhanam uu sheegay in tallaabadan trump uu qaaday uu ku joojinayo dhaqaalaha hay-addan ay ka shallaynayaan isagoo sidoo kalena maalintii isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku difaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan dalka baraaziilna xanuunkan covid sagaal iyo toban ayaa si xawliya ugu fidaya dadka asalka ah ee ku noolo kaymaha amazon ee waddankaasi iyadoo dhakhaatiirtu dadka xaaladoodu ay daran tahay ay kusoo daadguraynayaan diyaarado doctara daniel sequera oo ka mid ah howlwadeennada halkaasi ka shaqaynaya ayaa sheegay in maalintii laba diyaaradood ay halkaasi tagaan kuwaasoo mid ka mid ah lagu soo qaado dadka caadiga halka ta kalena lagu soo daadgureeyo dadka uu hayo xanuunka covid sagaal iyo toban kuwaasoo sida dhakhtarkani uu sheegay dadka lasoo qaadaya ka noqonaya boqolkiiba lixdan dalka baraaziil ayaa ilaa iyo haataninta la xaqiijiyey xanuunka laga helay laba boqol iyo shan iyo konton kun oo qof halka lix iyo toban kun sideed boqol iyo lix iyo konton qof oo kalena ay uu xanuunkaasi u dhinteen dalka burundi ayaa doorasho cudbixinteeda uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban maalinta arbacada ah ku dooran doona madaxweynaha cusub ee waddankaasi hogaamin doona xubnaha baarlamaanka iyo weliba mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka ee waddankaasi guddiga midooda afrika iyo weliba jimciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa oo maalintii axaddii war ay si wada jira u soo saareen ciidamada ammaanka iyo warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ku booriyey inay qayba ka qaataan sidii loo heli lahaa saaxad xasiloon iyo doorasho xor iyo xalaala oo ka qabsanta waddankaasi doorashada waddankan burundi ayaa noqonaysa tallaabadii u horreysay ee dalkaasi dhanka doorashooyinka u qaado muddo shan iyo toban sanno ah oo xukunka gacanta ku hayay madaxweyne bere nkoresinsa kaasi oo dusha loo saaro eeda la xidhiidha tacadiye xuquuqda aadanaha iyo weliba go-aankiisa muranka dheliyey ah inuu mar saddexaad xilka u tartamayo arrintaasi oo dalkaasi gelisay xasilooni darro dhanka dhaqaalaha ah ugu dambayntiina ugu yaraan afar qof ayaa dhintay saddex iyo labaatan kalena dhaawacya ayaa soo gaadhay kadib markii dhulgariir xooggan uu ka dhacay koonfur galbeed waddanka shiinaha khubarada cilmiga joolojiga ee xarunta dhexe ee dhulgariirka qaabilsan ee waddankaasi shiinaha ayaa sheegay in uu dhulgariirkani oo ka dhacay deegaanka gwanjo uu ahaa qiyaastiisu shan dhibic eber oo ah qiyaasta magnitudka lagu qiyaaso dhulgariirka dalkan shiinaha ayaa aalaaba ka dhacaan dhulgariiradu iyadoo gaar ahaan ay ku badan yihiin deegaanada buuraleyda ee ku yaala gobolada xiga dhinaca galbeed iyo weliba koonfur galbeed ee waddankaasi iyadoo mid ka mid ah kuwoogii ugu cuslaa ee soo marana uu dhacay sannadkii laba kun iyo siddeeddii kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaada sagaashan kun oo qof
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa warqad canaan ah wuxuu u diray madaxa hay-adda w h o tedros adanam isagoo ugu goodiyey in lacagtii ay maraykanku ku kabi jireen howlaha hay-adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay-addu wax ka qabanin qaladaad uu sheegay inay jiraan sidoo kaleetana waxa uu sheegay in xanuunka covid nka uu soo ridanayo dad badan oo dunida ah ayadoo meelaha qaarkoodna uu ka sii yaraanayo warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu maraykanku siin jira hay-adda w h o oo ahayd mid kumeel gaar ah hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay-addu sameynin isbedel muuqda oo la taaban karo soddonka cisho ee soo socota warqada u diray madaxa hay-adda w h o tetros adanum ayuu trump ku xusay dhowr eedeymood kuwaasi oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadinayd inaysan hay-addu dareen ka muujin sidii ay shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilaacay xanuunka covid -19 qoraalkaasi ayuu trump ku yiri waa ay caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laalaabtay taasoo adiga iyo hay-adaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay shiinaha ayuu yiri trump trump ayaa sheegay in hay-adda w h o ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan fariska kaasoo aan gebi ahaanba jirin islamarkaana ahaa marin habaabin weyn waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah shiinaha ugu cadaadin in aysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan wadankeeda wakhtigii loo baahnaa iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka shiinaha laga hirgeliyay halka ay ka hortimid go-aankii trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanaya shiinaha ee maraykanka soo galayay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqadii uu trump u diray w h o ay ahayd iskuday uu doonayay inuu cay ugu soo jiido shiinaha iyo maraykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas-uuliyadoodii caalamiga ahayd tedros ayaa sheegay bishii hore in go-aanka uu trump ku joojiyey kaalmadii hay-adda ay ahayd go-aan ay ka xumaadeen isniintii shalay ayuu tedros difaacay jawaabtii hay-addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajahday mar uu la hadlayo wadamada xubnaha ka ah hay-adda xanuunka coronavirus tedros waxa uu sheegay in w h o ay digniin u dirtay xilli hore marar badanna ay ku celceliyeen waxaa kale oo uu sheegay inay wadamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo toban cisho gudahood ah waxaa kaloo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay-addu xaalad deg dega oo caafimaad dunida guud ahaan taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee degnintooda soddonkii janaayo markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida boqol qof islamarkaana aysan weli cidi ugu dhiman dibadda dalka shiinaha madaxweyne trump ayaa si isxigxigta waxa uu laftiisa u bogaadiyey shiinaha bilihii hore ee xanuunka bilowga uu ahaa bishii janawari waxa uu sheegay in maraykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daafurnaanta shiinaha dhammaadkii bishii march ayuu haddana bartiisa twitter-ka soo dhigay in shiinuhu culays badan usoo maray una dhabra adeegay isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen waxa uuna xusay inay si dhow ula shaqaynayaan xurumana ay u hayaan shiinaha balse wadamo dhowra ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay shiinuhu u maareeyeen xanuunka midooda yurub ayaa soo saaray qaraar ay hordhigeen kulanka hay-adda w h o kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay shiinuhu u maareeyeen xanuunka covid -19 tedros wuxuu sheegay in hay-adda w h o ay ka go-an tahay daafurnaanta mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah isagoo qaraarkan la soo dhaweeyay madaxweynaha shiinaha shin jinping ayaa sheegay isniintii in shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay shiinuhu xakameeyeen waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus waxaana dawo iyo tallaal xanuunkan loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan isniintii shalay hay-adda mareykanka ah ee moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horeysay dawada tallaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah sidoo kale shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa wejigii labaad ee saddex weji oo ah tijaabo muhim u ah si loo cadeeyay in tallaalkan uu shaqaynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in tallaal la heli karo ka hor sanadka soo socda iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago waxay dowladuhu ku tiirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaada dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka iyadoo markaasi la faraya dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan turkiga wuxuu noqday wadankii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga ciidulfidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha ramadaan ee barakaysan sidoo kalena dadka reer marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan dowladda wadankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaada socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo tobanka bisha juun suudaanta koofureedna madaxweyne ku-xigeenkii wadankaasi riiq mishaar ayaa sheegay in xanuunka covid nteen laga helay soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda kusii faafayo gudaha wadanka waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaaraysaa kun afar boqol shan iyo konton qof dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u hayaa ku dhowaad shan milyan oo qof halka dhimashaduna ay gaarayso saddex boqol iyo toban iyo sagaal kun oo qof aada iyo aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay kudhowaad siddeetankiis oo ah cudurka covid sagaal iyo toban ayaa laga diiwaangeliyey maamul goboleedka koonfur galbeed mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa waxay ugu baaqeen dadweynaha inay raacaan tilmaamaha xirfadlayaasha wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada uu ka jiro cudurka safareenka ee covid sagaal iyo toban ku dhowaad siddeetan qof ayaa cudurka coronavirus laga helay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo magaalooyinka ugu badan dadka qaba cudurka covid sagaal iyo toban laga helay koonfur galbeed ayaa ka mid a baydhabo buurakaba afgooye marka iyo baraawe dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed qaarkood ayaan ku baraarugsanayn khatarta xanuunka covid sagaal iyo toban waxayna qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo oo aan la sheekaystay ii sheegeen in la yska indhatirayo khatarta uu leeyahay xanuunka covid sagaal iyo toban dad badan hortan jirin xanuunkaasi iidan dareemahay titia kale mal malka aalahay dadkan may malayaan hergab iyo malaari lay ka aalaan xilli waa xilla kululnool isugu jira dadkan may ka aaleen hergab lay ka aalahayan eed eeda horto problemkaas aan teegaye laakiin dadkiina wacyigelintii hanuun la wacyigeliyo goobo waxbarashada iyo goobo kale maadaama yo la hayelay laakiin suuqyada furunyin mayba dad in sheegi lahay intii oona isku ilaaliyaan maadaama cudurkaas cudur oo halisa eeye adduunweynaha dhoonlanka dhammaadahay walonl habta shiryadan hanay bilawdahay may horahan bilawday reed wala eri lahay dadka reer baydhawada ee hanuun isku ilaaliyaan waan hanuunasan saantiisna eedan kulullo dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin qofka isku arka calaamadaha cudurka inuusan iskarantiilaynin oo uu arko karantiilka wax xun taasina waxay sii kordhinaysaa bay yidhaahdeen tirada dadka uu qaadsiin karo ama uu soo ridanayo covid baydhabo sansantis jara laakiin umatatiitama baraarugsun yosaas eetadad weli iskarantiilahay male qofkii dareem hataa qofka kale ma dareensiiyo inuusa qaba maybale viruskana wala faafo virus wala fududnae marku may faylahayta inaad iska deeshisa iska karantiila fadi oo mayl qof kalena caafimaadshii ka ilaaliya fadi walaan virusu iidan faafe wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xakamaynayo cudurka covid sagaal iyo toban waxayna wasaaradda magaalooyin koonfur galbeed ka tirsan qaarkood ka furtay xarumo karantiil iyo adeeg caafimaad loogu samaynayo dadka uu soo rito cudurka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar xuseen maxamed daahir ayaa ka hadlaya heerka cudurka coronavirus ee deegaanada koonfur galbeed sida aan wada ogsoonnahay covid nteen wuxuu ku faafay wadanka oo idil waxaan xogta ku haynaa in marka baraawe iyo degmooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan laga sheegayo suspected cases waxaa bulsho weynta koonfur galbeed ugu baaqaynaa in qof walba uu foojignaado raacana awaamirta wasaaradda caafimaadka dadka ugu nugul cudurkan waa dadka aan qabin hoy waa dadka ku nool kacmamka ama qaxootiyaasha dadka maxaabiista ku jira dadka derbijiifka ah intaasba waxay u nugul yihiin cudurka waa dadka la rabo in maanta laga ilaaliyo lana baxnaaniyo waa inaan xakameynaa dhaqdhaqaaqa dadka isku soconaya isku socodka waa inuu yaraadaa cudurka covid sagaal iyo toban ayaa faraba-an ku haya adduunka iyadoo soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku fidayo cudurka inkastoo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo cudurka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inay ka jirto maamulka baahi weyn oo ku saabsan adeegyada la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban ilaa iyo haatan waxaa deegaanada maamulka galmudug laga helay labiiyo tobankiis ha yeeshee maamulka cusub waxa ay sheegeen in kaalmada soo gaartay ilaa iyo haatan aysan ku filnayn wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka cusub ee warfaafinta maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle hadda sidaas adugu sheegaysa waxaan ka soo baxay uu shirgudoobinaya madaxweynaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye madaxweyne ku-xigeen kale uu qeyb ka ahaa guddi horey oo jiray oo u badnaa wasiiradii hore ahaa amaba ahaaba ayaa shalay waxa lagu sameeyey isbedel maadaama golihii wasiiro cusba ay shaqadoodii la wareegeen iyo xilolkoodii marka guddigaygaasi cusub ayaa madaxweynuhu maanta nagalaga qeyb galay waxaana isla qaatay oo laga hadlaya waxay ahayd coronaviruska oo aad iyo aad iyo aad ugu badan galmudug hadda dayacnaan badana jirto waxaa nagaga aadanka dowlad ahaan inaynu aada u xoojinno oo uga hortagno qaabkaas ayaa shirku maanta ahaa
baahyaha iyo deegaanada galmudug ee ka jira dhinaca xarumaha lagu baxnaaniyo dadka bukaan eegtada mararka ay yimaadaan xanuuno coronavirus ah bal faahfaahin naga sii wallaahi marka loo eego xarumada xarumaha jira iyo xanuunka baaxadiisa iyo deegaanka baaxadiisa iyo xaduudaha aan ku meegaarsannahay ee dadka nooga soo qulqulaya waxaa la odhan karaa waa wax aada u liita wey u hooseeya xarumo kooban waa jiraan oo haatan laftigooda iyagu laftigooda aan isku duba dhacsanayn oo magaala madaxda oo dhuusamareebo kale ka jira gaalkacyo kale laga diyaariyey caabudo qoole laga diyaariyey cadaada laga diyaariyey laakiin diyaarin kuma filla waxa weeyaan in shaqo badan laga qabtay u baahan tahay marka dhan walba loo eego arrintaas way dayacan tahay dhibka noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka soomaalida intii kaleo dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha baan soomaaliya ku hayey waxaa dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdiyo la dhamaystiray iyo waxaa soo baxay iyo xanuunkii nagu dhamaystiran xanuunkan hadda adduunka sidaad la socota waxa weeyaan inuu inta lala saaxiibo lala noolaado unbaa hadda laisla qaatay xanuunka kane haatan malahan daawee wuxuu leeyahay la noonaasho iyo iyo iyo ka warqabid iyo taxadar marka arrimahaasoo dhan in aan dardargelino aada u xoojino ayaa maanta madaxweynuhu guddoomiyey sidaasaan hawshu hadda ku socota galmudugna xaaladaasi ku sugan tahay baaxadda dhibaatada aad sheegtay iyo inta aad u haysataan in aad ku kaafisaan xanuunkan iyo dhibaatadiisa intee la egtaa run ahaantii far kama dhaqi karto waxa weeye waxa aanu kaalmada hadda la soo gaaray runtii waxaan oran karaa magaala madaxa hataa ma wax kaafin kara maan sababto waxa weeyaan deegaanka iyagu wuxuu xaduud ballaaran laleeyahay deegaan dowlad soomaaliyeedka etoobiya oo xaduud ku yahay xaduud aada u furan oo maaragtay wax badan oo wax u dhibaya caafimaadku ay maarata aan iska weydaarsanayno una tabarla-aannahay dhankan kale puntland naga xigta oo iyadana hada dee dad soomaaliyeed oo maarata maamul gooniyeed leh dhinacan koonfureed asaguna hirshabeelland naga xigta waxa ugu daro iyada hadda halka ka yimaadaan waxa weeye laftigeedu dadkii muqdisho oo aad iyo aad iyo aad usoo uga soo baqanaya xanuunka muqdisho iyo halka ka jira ayaa iyagoo gaadiid ku soo maraya oo maaratay amana dhaafaya ama nagu dogayaba marka dhan walba markii dhanka bariga waad ogtahay oo ceelbuur iyo dhulkaas khiyaar kale ayaa maarata joogta marka meel dhexdaha dowladda isku jirta iyo dadkii intii hortahayd marka waxaan ugu hareereysan xanuunka dhinac walba ah marka waxaan kaalmada haysanana waxba kama goyso waxaan leeyahay marka anu ka faa'idaysanahay idaacadda dowladda federaalka oo il gaara inay nagu egto oo maarata qoondada ay gobolada iyo maamul goboleedyada ay u dejisay ay aad iyo aad nooga kordhiso ayaduna ay gacan sidii awalba ay isha noogu haysay ay sii ballaariso beesha caalamka international communitiga arrimaha iyaga aysan aad u gaarin xitaa baahidayada iyo dhibaatadeeda gaarsiinta aan gaarsiin lahayn ayaa kala gaabka dowladnimadu uu aan dhisayna dowladda uu naga gaabiyey sida colaadaha loogu istaago iyo si ka daran waa in xanuunka loogu istaago lagana hortaga waxaa looga hortagaya waxa waa wax sahala inta adduunku ka midaysayahay ama dhaqaalaha sababisaasi waxa weeye ma jiro awood la isku dheeriya cudurka looga hortagay waxa weeye waa wax qof waliba uu hortiisa qaban karo gacnaho aad dhaqdaan wada noolaashoho aad kala durkisaan booqashada ay yaraysaan ee kulamada guud oo aad haddii ilaahi ka hortag intaas le qof walba iyo urur walba iyo koox walba iyo guri walba iyo suuq walba iyo dukaan walba iyo xafiis walba waa wuxuu awoodo wey marka waxaan cod dheer ku leenahay waa naftiina naftiina ha ku halaynina gurbad dowladeed iyo gurbad kale bar sababto waxa weeye dowladaha waxa wax laga ay ka caawinaan xanuun la yaqaano wax lagu daaweeyo xanuunkan daawadiisu waxa weeye inaad gurigiina ku dhowrsanaataan haddii durufi timaadana aad taxadar u baxdaan gacnaha iyo saabuunta ku dadaashaan ay waxyihiin wixii kale ee kaalmaha dowladdu keentana ama laydinsiiyana waa laydinka soo gaarsiinaya qaab beekhaamina oo isticmaala waxaan leeyahay reer galmudug arintaas ku dadaala kuma baraarugsanaydiin ha lagu baraarugo aleego
dhowaan waxaa jira in qalab loogu talagalay baarista xanuunka coronavirus lasoo gaarsiiya deegaanada galmudug qalabkaasi ma yaha mid idinku filan ilaa hadda ma jiraan xanuuno ka dilaacay deegaanada galmudug runtii qalabkaasi naguma filla mana noo dhowa xataa waa qalab aad u yar wey aad u yar runtii xanuumada xanuunkana waa loo daadsan yahay runtii miyi iyo magaalaba waa gaaray cilad kaloo aan isleeyahay laydinlama qabana waa jirtaa oo dadku ay ka qabaan baararooyo oo maaratay haddaad qofkii tiraahdo asoo qufacahaya ama qandhahayso wareedha xanuunkii amuu jiraa qofkaas halis wuxuu yahay inaad maarata kala dhimataan oo dareen ha galo marka waa waxa aan leeyahay looma baahna inaad cudur aad ka xishootaan ama ka baqdaan marka sida aan u dayacannahay uma alla liidano oo waxa weeye dadka xanuunku waa saameeyey laakiin geerida iyo marka loo eego sida waxay yihiin ilaahay falligiis waxa weeye waa nastahan yahaan dhihi karaa laakiin xanuunku waa jira waa nagu badan yahay kaalmana mid ilaahay iyo mid aadana iyo mid awoodeedna u baahna kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle wuxuu u waramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii badanaya xilligan covid nnteenka uu faafay soomaaliya waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
daraasad ay samaysay hay-adda yunisef ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay inay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta soomaalida ah tan iyo intii cudurka koronafirus lagu arkay dalka daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuullada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaankii cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliyay qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta xilliga daraasadan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhexaysay sagaalkii ilaa shan iyo tobankii bishii abril ee aynu soo dhaafnay waxaana sameeyey qaybta ilaalinta carruurta ee yunisef waxaana lagu eegaya saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka covid nneteen awgeed qaabka daraasadan loo sameeyey ayaa ahayd in su-aalo la weydiiyey shan iyo soddon hay-adood oo isugu jira saddex iyo labaatan hay-adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah toban hay-adaha aan dawliga ahayn ee caalamiga ah iyo laba hay-adood oo dawli ah natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iiga warramay oo barnaamijka galka baarista uu ka waraystay brendan ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee unisef soomaaliya waxa uu yidhi waxaan ogaanay in boqolkiiba soddon iyo lix hay-adaha iskaashiga nala leh ay soo gaadhay koror ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku salaysan jinsiga waxa uu yidhi mid ka mid a hay-adaha iskaashiga nala leh waxay arkeen saddex iyo toban qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed kuwaasi oo yimid xaruntooda waa arrin aan hore u dhicin ayuu yidhi brendan ross waxa uu intaas ku daray in boqolkiiba konton iyo toddoba hay-adaha qaabilsan ilaalinta carruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka in badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan ayuu yidhi guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen carruurtooda brendan ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saamayn halis ah ku yeelatay gabdhaha sidaasi darteed ayuu yidhi boqolkiiba labaatan iyo saddex hay-adaha iskaashiga nala leh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyodhaaminta cunto karinta gurista xaabada nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficillo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saamaynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday covid nneteen darteed kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta unisef waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhayey tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aada u da'yar mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiyey waxa uu ka dhacay duleedka degmada afgooye kadib markii la afduubay laba gabdhood oo da'doodu ay kala tahay saddex sano iyo afar sano jir soddonkii bishii maarso ee sannadkan mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo nuurto ibraahim xaaji waa hooyada gabadha saddex sano jirka ah ee ka midka ahayd labada gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada afgooye gabdhahaasi loo galay ya islaam uma qarabteyka inti ishahaadinaysi dad isaqiirar ah oo sadacje oo la kufsanaayo nolosheynana arkin ya nolosheynana arkin ilaahayo waxaan ka tuunayna cadaalada ilaahay saasaara insha allah intii aan ku jira xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo soo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar afar jir ah afar iyo tobankii bishan kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale bishii abril ee aynu soo dhaafnay toddobadeedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada janaale waxaana lagula kacay laba gabdhood oo midkood tahay caruur labada gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada janaale oo ay caano u iibgeeyeen labada askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani baadhitaanna uu socdo xasan cabdi maxamed waa wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed deegaanka janaale oo isna gobolka shabeellada hoose waan ognahay in wakhti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada amisooma dabcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku hayay al-shabaab iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan ooga hadalnay dowlad ahaan oo aada u qaab darnayd oo iyana laba hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaamaysanaya ama howlo ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay iyana la kufsaday markiiba waxay xogtan la wadaageen hay-adaha amniga ku sugan deegaankaas markii ay xog waraysteen ama informeeshinadii laga aruuriyey markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacaya laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen isla markiiba ciidamada qalabka sida gacantay ku dhigeen waxaana loo gudbiyey magaalada muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso ay u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeeni doono mas-uuliyiinta soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabado dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhabbanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan tusaale ahaan mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hor timaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa ifraax axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan haweenka iyo carruurta ifraax axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba'aan iyadoo aan cadaaladda la fulin gabara la kufsanaya maxkamada marka dacwaday qoranaysaa gabadhii waalidkeeda soo raacayo ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacayo maxaa la yirahda mararka qaar waxaa arkee in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameyno taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhibku iigey sababtoo haddiiba ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad gabar yar oo lix iyo toban jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah walaalkeeda la socday walaalkeed iyo ninka wax kufsanaa isku da ay ahaayeen maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyeen marka wax jira waaye laakiinse cadaaladii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo waxaa arkaya haddana waalidiin oo mataqaana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamada maalinta dambe markay soo noqdaan markay imaadaan waxayihiin waa heshiine arrinta soosee loo xaliyey tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority layahay dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas dacwadiina ma soconayso marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna ayna raadsanin cadaalad haddaa dhahda gabar maxaa maxkamadda u aadi weysa amba u dacweyn weysad waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabana iska jira dad badan aniga oo wareysi a ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay waxaan u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay waxaa ku leeyahay aan dhibkaasa igu soo dhacay ee maxaa saas u samey weysa aan booliiska u tegi weysa u dacwo weysa yaa wax kuu sameynayo lagu leeyahay haddaa qabiiliyar kasoo jeedin waa lagu liidaa haddaa lacag haysanina qofku doodayo malaha marka waxaa wax badan aa celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaadheen sida kiiska caashe ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada gaalkacyo kadibna garsoorka puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeya kufsiga iyo dilka caashe ilyaas bishii febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo kiiskan ayaa dhacay koob iyo soddonkii bishii janaayo ee sanadkan waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada baydhabo isagoo hubaysan uu qabsaday gabar soddon jir ah askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba carruur ah taasi oo sii murjisay kiiska hase yeeshee garsoorka magaalada baydhabo waxay askarigaasi oo labiyo labaatan sana jira ku xukuntay dil toogasho ah bishii febraayo ee sanadkan hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo carruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada waatan ifraax axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha marka ugu horeysa waxaa aada uga xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan waxay meesha u joogaan waa shacabka sharciga sexual offense biilka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka golaha wasiirada waa soo ansixiyeen baarlamaanka waxaa looga ansixi la-ayaana waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo jendarka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanataro aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnana waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga doodo marabyo sababta ee tahayna wuxuu yiri culimo diinko ka cabsana haddao culimada ka cabsanayo culimada inuu la fariista waay sababtoo ee maanta nolosha nolosha gabdhaheena ama mustaqbalka gabdhaheena waxay gacanta ugu jirtaa waa xildhibaanadaas baarlamaanka fadhiyo iyo guddoomiyaha baarlamaanka sababto ayaga haddii sharcigaas maanta oo la ansixiyo haddii xitaa wax weyn oo u qabanin maanta haddii layidhaha soomaaliya sharciyaa jiro oo ka hortegayo tacadiga ninkii dhibka sameynay oo iqaabtiisa marayo nin walba uu cabsanaa laakiin sharcigiibo waxaa layska gashtay miiska hoostiisa guddoomiyahana waa ku cambaareen taas beenna ma ku sheegaya sababtoo ah dhowr maraa la yiri ajendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaano ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaanaa oo lagu soo daro ajendaha xitaa waxay ii sheegeen haddii toban xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshin ka keenaan in la helo sharciga in oo dibeed laga sameeyo amba dood laga sameeyo inay suubin karaan sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka dulliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharcina oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo marka culimmada in lala fariisto lala doodo oo mataqaanaa sharcigan sida ugu dhaqsiyaha badan la meel maryo aan dowlada soomaaliya a ugu baaqayaan sababto waxaaway anba qof dumara ahay hooyo ay dhashay aabay dhale ayaa ay joogto habdhir ay joogto eeda ay joogto nin wal baarlamaan ku jirno hooyaa dhashay ilmoo dhale waxa u joogo maxaa layirahdaa ayaa u joogto ayaga inay ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhacayso oo cadaalad darada ay ku haysata dalkeena oo maanta xisbitaaladii ay lacag u haysaan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatata loo geysto galka baaristu waxa uu la xidhiiray guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka soomaaliya dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaha inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington weli waxaynu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa cudurka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen sideed kiis oo cusub oo cudurkaasi ah warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray qadar maxamed cakulle mas-uuliinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan warbixintooda maalinlaha ah siinaya warbaahinta kana hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in siddeed qof oo cusub laga helay cudurka koronafirus iyada oo markaasi tiradii hore ee somalilan cudurkaasi guud ahaan dadka u haya ay ahayd boqol iyo saddex qof sidaasina waxay ku noqonaysaa boqol iyo koob iyo toban qof tirada guud ee cudurka koronafirus somalilan laga helay dhinaca kale madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa digreeto uu xalay soo saaray waxa uu cafis ugu fidiyey maxaabiis tiradoodu ay dhan tahay saddex boqol iyo lix iyo toban maxbuus kuwaasi oo lagu sheegay qoraalka inay yihiin maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman cafiskan ayaa ku soo beegmay wakhti ay xaaladda cudurka koronafirus ee somalilan si baahayso qaar ka mida garyaqaanada somalilan oo la hadlay v o a ayaa soo dhoweeyey balse waxay madaxweynaha ugu baaqeen in tirada in ka badan oo isla dadka dembiyada fudud ku xukuman ah loo baahan yahay in la cafiyo garyaqaan daahir maxamed ciyaale oo ka mid ah qareennada somalilan ayaa waxa uu v o a u sheegay in muhiimaddu ay tahay dad fara badan oo xabsiyada ku jira in loo baahan yahay in dadkaasi laga sii daayo xabsiyada isagoo dhinaca kalena garyaqaan daahir uu welwel ka muujiyey xanuunka ku sii baahaya somalilan ee covid nteen iyo tirada xabsiyada iyo saldhigyada kala duwan somalilan ku jira dadkaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwa aad u tiro badan arrin muhiima madaxweynahan waan ku hambalyaynaynaa in maxaabiista cafiya weliba tiradoodu yar tahay oo xabsiyadii buuxdhaafeen intan intan imika intii jaadka la xukumaaba ka badan intii dadkii jaadka loo xukumaaba ka badan weli xidhan laakiin waan hambalyeenna madaxweynaha maadaama xaalad xanuuno coronavirus jiro de xabsiyaduna waa khatar qof ka mid a hadduu ku dhaco waxay noqonaysaa xabsi gabiisi in la sii daayo marka in la kala dhimo aad baanu hambalyeynayna marka madaxweynaha waxaanu ga codsan halka uga soo jeedinaa in munaasabada ciidda oo dhowr cisho ka harsan yihiin maxaabiis kale oo fara badan si xaaladda koroonaho sii badansana looga hortago maxaabiis tiradoodu badanta xabsada dalka waa inuu sii daaya qadan maxamed cakulle v o e hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo toban milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xaafadda islii iyo dalkan kenya oo aan la geyn bangiyada dadkuna ay aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinaya walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan waxaa igala qaybgelaya maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo isaguna ganacsatada ka mida waxaan ku bilaabayaa guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin bismillah alxamdulilah yaasiina waad mahadsan tahay sanadkii lasoo dhaaf lacag siddeetan iyo saddex milyan baa la dhacay lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay marka dadka soomaalida ay dhaqanka ay leeyihin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollara tusaale ahaan waxaan taagnaa oo aan shaahidtu ahaa konton kun oo dollar niman geliyey laba dirsin dhexdooda nin direen waxay yidhahdeen baangee dukaanka ninba nin buu ku haleeyey hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay ninkii madowgaa kontonka kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay jeebkuu ku ritay baangeyntii buu dhameeyey markuu daaran salaam gaadhay wuu soo wacay iyagu wuxuu war lacagtaana qaatay dadka haxaganina buu marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waa naxay oo waxaan isidhi wax dhacay arrin mucjisa leh waxaana war maxaad bangiyada u geysay hoyda lacagta marka waxa weeye dadka noocaasa baa jira cali maawel maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadiin bismi illaahi raxmaani raxiim bangi faa'iidada uu bangigu doonayaan aniguna doonayaa mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba waayo waxayga anigu waxaan waxaa la yidhi ninbaa carab adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan aan ogaado marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu ku leeyahy maanta waa holiday oo dowladda kenya ma shaqaynayso aniga dowladda kenya maxaa lacagteyda aniga dowladda kenya isku xidhay berri wuxuu leeyahy waa axad oo yana lama shaqaynayo shan beri ama lix beri baa lagu leeyahy waa holiday hadda weygii ina dhaafay meeqa maalmood baa la fadhiyey waxaygu aniga waxaa shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaaba iigu jiraan ma rabo inay meeliga yaallaan arrintaas waa arrinta keenta dhaca faraha badan le saddex iyo siddeetanka milyan aan ka dhawaajiyey sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyeen islamic bank baa jira laari baa jirta account oo la furanayaa jirta business kalaa baa jirta axadaha furan saacad walba furan dadku lacaga ha geystaan bangiyada hana dhigtaan laa riba haddayna riba doonaynin laa ribada ha dhigtaan lacagtiisi waxna ku darsami maayaan kirada unbaa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo haye cali maaweel sidaa ka war waxaan ka qabaa waxaa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo intaasoo sanaan soo joogaa markamahayd hoosteeda igu badbaadaa waxna ima gaadhaan nin yamaniya oo aan wada shaqayn jirnay sacuudi arabia baa wuxuu odhan jiray markaan mushaharka qaadanayno shan shanta boqol baa ugu weyn lacagta sacuudiga shan shanta ii bedela war ibraahim maxaad ka wadaa wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku toshaa lacagtayda halkaasay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yidhi wixii kula socda uunbaad ku leedahay wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuyidhi haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bankiga iga taalla kaama yeelayo waa inaad waxaaga seeto oo la dhoofto kama yeela waxaad arkaysaa gaadhi xaraash oo maanta laleeyahay shan kun oo shilin buu joogaa haddii aadan waxaagi bankiga iga taalla walaalo lacagta beri ku siiya kaama yeelayo waa inaad waxaagii markiiba la soo baxdo maadaama dadka soomaalidu ay yihiin dadkaas ad arkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan cali oo kale waxaa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabanya wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxaa laleeyahay lacagtaas meesha kusoo shub wuxuu leeyahay malaa nin kale qaaday cali waxaan anigu odhan lahaa waxaa jirta bangiyada laa ribada ama bangiyada islaamiga ee wadankan ka jira dhalinyaro soomaalida oo luuqadaadii ku hadlaya baa jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan ood u tagto oo aad warqadii tusaa tira adeer lacagta sidaan u shubaa marka waxa weeye caliyuu noqonay ninkii berbera markii bangiga ingiriisku ka furayey nin baa layii berbera joog buu rubaamida ku qaadan jiray baa layi maalintii dambaa bangiga layi lacagta kusoo shub lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada yuu bangiga hareerihiisa wax raadaho ka baxay iyo waxale laga qaatay buu raadiyaa aroorta horena wuu sugaa gaanfeedhka makhaayad buu ku agcabaashaa aroortii markay wiilashu furaana wuxuu yidhahda waryaaneh nabad sheega war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka waxa weeyaan caliyu kuwiioo kale noqonin waxaan anigu odhan lahaa cali bangiga akowna ka furo faham laa riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya cali hoos u dhaadhac oo balxaashyaha laysdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka oday ganacsadaana waa tahay nin waay aragna waa tahay meelo badanna waa soo martay barkinta hoosteeda tuugu intuu kugu yimaadu koonaya ka toos ee la soco cali maawel waxaa dhacda sida uu sheegay guutaale in in ka badan toban milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaco taa khatarta miyaanay kuu muuqan khatartaas waxa weeye waa waxaa la yidhaahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta waa inaan qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aawey gabdha yarar baa meel walba fadfadhiya oo kula horordaya qaliniya buu kula horordaya waxay berri haddaan waaya ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxaygi meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar ee halkaa ordisaan waxba isaga dhiibi maayo guutaale gabar yar iyo wiil yar iyo xaashe cad oo meel taalla malaayiin lacaga ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahay waa shaqaale marka la furanaya kowka waad aragtay inta sharciga lagu weydiinayo inta saxiixa lagaa qaadayo wax la hubiyey weeye sawirkaagii marka waxa weye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperativeka bangigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo cil ekaato hadday ku lunto ayaga ayaa laga rabaa wax allaala wax kaa lumaya ma jiraan laari baa la sameeyey islamic bank baa jira waa la najaxayaa lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiga cali mawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyey oo xitaa haddaad ka welwelsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kaloo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabtaa arrinta waxaan u arkaa inay tahay waxaa la yidhi adhiga feedhaha adhiga ma aragtay marka la qalo dhinac baa la yidhaahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta lo docna baruur buu ku leeyahy docna waa feedho keliya qofka wanaagga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh qofka xumaantiis doonaya xagga feedhaha leh buu ku tusaya anigu waxaan u arkaa dhinacii marba doc la ii tusaye anigu waxaygan qof aan ku aminaya bangiga waxa guu yaala horta hadduu guuro caawa oo la yidhahdo wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriis ku aaday xaggaan u maraya anigu sharcigee baan raacaya yaa garantin isiinaya war waxaygaa barkimadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsana in halka ay igu badbaadayaan ilaa iyo waxaan kusoo shaqaynaya shaqo waxaan bilaabay baan shaqo bilaabay weligayna bangi waxma dhigan saasan waan igu nabadgeliya weligayna layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsana xastan central banki maaqan meeluu ku yaal maaqan central banki xaggaan ugu tegaya ma american ugu tegaya faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid uu bixiyo aan ribo ahayn ayaa ayaa dadka loo sheegi doonaa insha allahu tacaala waanuna gaarsiin doonaa bangiyada dhammaantood waanu gaarsiin doonaa siminaaradana way samayn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arrintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iidaystaan bangiyadu guriyay kuu gadi karaan xoolay kaa bixin karaan gaadiid bay kuu gadi karaan waxyaalo badan bay kuu fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim ah haddana xaashidan gacanta ku hayso maarti lacag baa ku qoran waxaa laygu leeya waxaad ku soo shubtaa keero qof kale maaqaan meel ay marayso maaqaan qaabkaan u diro maaqaan war haddaan nin jeebka akoon iska leeya ugu shuba iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raaci lahaa tusa waxaan leeyahay isli meeqaan degannahay bangiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabanan bagaran inay khayaanayaa baaban u malaynayaaba ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ahy inay kala duwan tahay maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto waa tahay barnaamijkeennii dooda gaaban waxaana igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo ganacsatada xaafadda isni ka mid a anigoo yaasin ciise wardheelaya idinla socodsiiya barnamijka wuxuu idinkaga imanaya magaalada nairobi intaaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa dib u furay dhaqaalihii iyo goobihii ganacsiyada waxaa sidoo kale doodi ka taagan tahay sida furiddaasi ay u saamayn karayso in xanuunka uu sii faafo iyadoo hay-adaha caafimaadku ay sheegayaan in weli xanuunkan aan wax dawa a loo haynin hase yeeshee in madaxweynuhu uu sheegay in isagu uu adeegsado hydrochloroquin taas oo isaga iyo doktoorkiisuba ay daaficeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan iyo saamaynta furidda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaan ka warraystay doctor ismaaciil qoodax oo baraka jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota marka ugu horreysa aad baad umaadsan tahay waxa weeyaan saad ula socoto cudurkan dilaaga dad badan buu magaranaysaa ilaa imika waxaa la sheegayaa maanta numberkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa koob iyo sagaashan kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetan qof buu dilay kolkaa ilaa hal aduu waxay ku dhowdahay hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qofna weli uu qabtayba wuu hayaabaa laleeyahy kolkaa waxyaabo badan buu u geystay magaranaysaa xagga dadka dadka dhimanaya maahine dhaqaalahana si xun buu magaranaysaa u saameeyey kolkaa waxaa la sheegay wigii dhaweydun ilaa saddex milyan oo qof ayaa shaqalaana ku dhacday guud ahaan kolka laysku daro iminka dadka shaqalaantu ay ku dhacday waxay noqonaysaa lix iyo soddon milyan oo qof kolka dhibaato aad u weyn iyo fara kulol buu magaranaysaa maraykanka ku hayaa covigan cudurka dilaaga waan gartay waxaa durbabo bilaabmay in gobollada qaar ay dib u furaan noloshii iyo dhaqaalihii ilaa iyo hadda dhinacyada furay iyo gobollada ugu muuqmuuqda waa kuya adu guud ahaan waxaa la sheegayaa sideed iyo afartan state ama gobol yaa ku dhawaaqay adugu inay magaranaysaa xayiraada ka qaadi doonaan laakiin waxay ku xidhan tahay saad ula socoto arrintan maaha xagga magaranaysa cudurkanuun waa la siyaasadaynaya kolka qolo kastii waxay u kala baxeen xagga red stateka iyo ama qolada iyo blue statekii kolka governeryadu hadday yihiin democrat waxay samaynayaan se u furaan way adagtahay matalan imika minnesota oo kale oonaan u deganahay waxaa dhacday inay maanta oo kale nin baa damcay inuu maqaaxiyo magaranaysaa iyuu furaybahaa kolka kit elson oo imika sida atorneyga magaaladeeda yaa ashkateeyey maaragtay haddaad wisconsin eegtid saas leeg baa dhacday laakiin koortiga yaa yaa dadkii magaranaysaa wax kasta waa la furi karaa kolka guud ahaan kolkaad aragtid iminka waxa ugu horeysay oo xayaraadii ka qaaday waa atlanta georgia laakiin guud ahaan imka atlanta georgia kuna matalan xagga sida moviyada oo kale meelahaas lagu daawado oo kale way fureen maqaaxyada way ooday ka qaadeen laakiin dad badan oo maraykana weli meelihii ma tegayaan weli dadkii aad bay uga cabsoonayaan kolka waxa guud ahaan kolkaad aragtid way ku dhawaaqeen iminka sida imka memorial day oo kale waxaa la sheegayaa sida xeebaha maaragtin dadku ay ku de ku raaxaystaan oo kale sida new york oo kale new jersey connecticut delaware oo kale ina ina la furi doono laakiin weli maad aragtay ma odhan karaysid boqolkiiba boqol sidanay waddadanay qaadanayaan ma odhan karaysid waan gartay cabsida laga qabo in dhaqaalahan la furay iyo dhaqdhaqaaqyadan la furay ay badiyaan kaysaskii xanuunkan intee laegtay wallahi waxaad saad ula socoto maalin wiigii dhoweyd maalintii isniintii ninka magaranaysa atorniga waxaan jeedaa ninka directorka ee la yidhaaho antony fosi waa saad ula socoto waxa weeyaan ninka u xil saaran xaggan arrimahan cudurada ka iyo waxaaba ka soo baxayba hadalla magaranaysa isburinaya oo trump siduu wax u arkayo iyo ninkaas siduu arkayay ninkaas wuxuu sheegayaa in haddii ooda laga qaado oo la furo inay dhibaato weyn ay imanayso kolkaa isagu wuxuu ilaa imika ino dawalo haddaa dawada la hela maahayn isagu wuxuu wuxuu kula teliyey in aanan haba yaraatee ma garanaysaa lagu degdegin arrintan laakiin waxaad moodaa saad ula socoto imika waxaad nagu soo fool leh doorashooyinkii bisha november sidaa awgeed trump oo ma garanaysaa arrimihiisii xagga xagga siyaasadda kolba aad ma garanaysaa xisbigan democraatku kaga horeeyo ayaa raba isagu inuu horay deg deg u furo laakiin xagga c d c-ga iyo xagga adu waxaad moodaa dadka xagga medicalka oo dhan waxay leeyihiin in lagu deg dega maaha bay leeyihin waan garta dhinaca xaluhelidda xanuunkan oo waxaan ka hadlayaa dawada ilaa iyo iminka wax la hadlahayaa ma jira wallahi dawo maad aragtay maanta waxay sheegayeen dawo magaceega ay ka maqaaneen magaca dhexdaalaha kolkaa dawadaasi inkastoy f d a ga maad aragtay ku taalla dee headquarterka ku yaalo atlanta georgia oo weli xaqiijin inay dawo ahaan wax tarayso haddana maanta say u hadlayeen wax naca wax way ka qaban kartaa kolka waxay sheegayeen sideed boqoloo qof yaa lagu tijaabin doonaa kolka waa arrin waxay noqotay iyaduna aad loola yaabay oo madaxweynaha trump isaguna sheegay uu yidhi anaaba ugu horeynaya dadka magaranaysaa isku mud ee dawadaas kolka laakiin daatada iyo dee dadka cilmiga xagga infectionki iyo ukungal waxay sheegayeen haba yaraatee weli lama hubo inuu boqolkiiba boqol magaranaysaa ay wax ka tarayso dadka dee cudurkan joojinayso waan gartay waa dawada la yidhaahdo hydrochloroquin taad u jeedaa man waan gartay marka dhakhtarka madaxweynuhu muxuu ka leeyahay arrintan isagu isagu wuxuu eg kol kasti ninkan isagu ninkan antony fosi isagu arrintan xagga infectionkana wuxuu ku yahay expert aad buu magaranaysa u yaqaanaa kolka kol kasta isagu wuxuu sheegayaa in lama huba buu yidhi hadda u yaraato waa kolkii imika arrintii lalahaa maalintii dhaweyd sanadka ay weydiiyeen laweydiiye lagu yidhi goormee kula tahay ina xiraada laga qaado markaasuu yidhi weli ma hayno wax dawaa aduu dadka ma garanaysaa infectionka iyo de medicalka weli waxay la soo taagan yihiin ma hubno inay ma garanaysaa dawadani ay wax tarayso
dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha maraynkon maanta kaga hadalnay gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka oo dib u furay dhaqaalihii intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi amuuraha maraykanka nala socodsiinayay qodobo kale balse marka hore warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhaqaalaha uu sida kumeel gaadhka ah uga joojiyey hay-adda caafimaadka adduunka who uu noqon doono mid daa'imana haddii ay hay-addu tallaabooyin wax ku ola qaadin soddonka maalmooda soo socda warqad ku socota agaasimaha hay-addan who tedros adhanam ayaa trump uu ku gudbiyey qodobo dhaliil ah oo uu ku ayidayo dacwadda uu ka qabo hay-addani ah in oo ka madax bannaan dalka shiinaha ay kari weyday inay digniin ka bixiso xanuunka covid sagaaliyo toban ee dunida wada aafeeyey qodobada uu hay-adda ku dhaliilaya trump ayaa u sheegay inay ka mid yihiin in who waxyaaba ay ku celcelisay ee la xidhiidhay fayraska uu ahaa kuwa aan sax ahayn islamarkaana marin habaabina sidoo kalena aanay shiinaha sidii loo bahnaa cadaadis u saarin in ay wakhtigii ku habboonaa oggolaadaan khubarada caalamka iyo weliba inay shiinaha ku ammaaneen xayiraada socdaalka ee dalkaasi gudihiisa ay ku soo rogeen halka ay ka soo horjeesteen go-aankiisii ku xayirayay dadka shiinaha ka imanayaan bishii hore ayaa agaasimaha w ho tedros adhanam uu sheegay in tallaabadan trump uu qaaday uu ku joojinaya dhaqaalaha hay-addan ay ka shallaynayaan isagoo sidoo kalena maalintii isniintii xilli uu la hadlayay dowladaha xubnaha ka ah hay-addan uu ku dufaacay sida ay hay-addu uga falcelisay xanuunkan markanna waa qhasiidooyinkii dhinaca rabadaanka aan ugu talagalnay
soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
geedengagayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiro sadleeya dmbidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadambidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su'aashii qabriga iyo sowma ogin malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka korugu
taagtaa
idaacaddeenii galabnimo intaas ayay nagaga dhan tahay waa sahre cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo geedengegayo lacag kugu sabayo nabtu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sagleeya
sonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada
This is VOA.